galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa arbaca bisha februari ee sanadka labada kun shan iyo labaatanka waa shan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabtiiyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad idaacadeena galabtiiyo wararka v o a ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a dagaalo dad badan ka badan shan iyo toban qof ay ku dhinteen ku dhowaad konton kalena ay ku dhaawacmeen oo dhex maray ciidamada puntland iyo daacish ha waa la oran karaa waa dagaalka ugu cuslaa oo ugu dhimasho badnaa oo ugu dhaawac badnaa xaggoodu haddee dhimashadoodu konton iyo toddoba meel marma laga wada dilay ma jiro marka waad culayska uu leeyahay waad garan karaysa niman iyagu mid sidahoo aan meel lagu inayn dhintaan ma ahaane godadkooda lagu daatay sideedana ninka muxuu ahaa difaaca iyo ninka weerarka ah mar kastaba weerarka weerarka mar kastaba dee khasaaro badanayo oo muxuu ahaay laakiin
waxaa kale ooaan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay safiirka soomaaliya u fadhiya dalka maraykanka dabcan go-aanka hakinta gargaarka iyo dib-o-egista gargaarka waa go-aan dowladda maraykanka ay gaartay dowlad kastana waxay ku qasban tahay inay ixtiraamto madaxbanaanida iyo go-aanada dowlad kasta ay gaarto in gargaarkaas sidii loo bixin jiray meeshuu mari jiray iyo dadkii loogu talagalay ma gaaray in dib-o-eegis lagu sameeyana waa waxa aan annagu aaminsannahay
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan shirweynaha toddobaad ee xeer ilaalinta soomaaliyeed oo muqdisho ka furmay maanta loogana hadlayo la dagaalanka maalgelinta argagixisada waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa soo jeediyey in maraykanku uu la wareego marinka khaza islamarkaana shacabka khaza dib loo dejiyo meelo ka baxsan marinka trump ayaa hadal ka jeediyey xilli uu aqalka cad ku martigeliyey ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu oo noqday hogaamiyihii ajnebiga ahaa ee ugu horreeyey ee uu trump ku casuumo washington tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay xafiiska muddo xileedkiisii labaad madaxweyne trump ayaa sidoo kale laba jibaaray baaqii ahaa in falastiiniyiinta ay ka guuraan dhulka uu dagaalku ka socdo una gudbaan dalalka bariga dhexe sida masar iyo urdun inkastoo falastiiniyiintu iyo labada wadanba ay si cad u diideen soo jeedintiisa madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in maraykanku uu ka takhalusi doono bambooyinka aan weli qarxin simi doono goobaha burbursan dhaqaajin doono dhismayaasha dumay islamarkaana abuuri doono horumar dhaqaale oo siin doona shaqooyin iyo guryo aan xadidnayn dadka deegaanka trump ayaa arrintan markii ugu horreysay soo jeediyey bishii january isagoo sheegay inuu doonayo in urdun iyo masar ay qaataan barakacayaal badan oo falastiiniyiin ah taasoo qayb ka ah dadaalka lagu nadiifinayo khaza sida uu hadalka u dhigay ururka xamaas ayaa ku tilmaamay hadallada trump isku day quus ah oo lagu burburinayo qadiyadda falastiin dhinaca kale dowladda boqortooyada sacuudiga ayaa iyaduna mar kale xaqiijisay in ay ka go-an tahay in la dhiso dowlad falastiin ay leedahay ka hor inta aan xiriir lala yeelan israa'iil safiirka falastiin u fadhiya qaramada midoobay ayaa isaguna ku baaqay uguna baaqay beesha caalamka in la ixtiraamo rabitaanka shacabka falastiin ee doonaya inay kusii noolaadaan khaza dowladda turkiga ayaa qorshaha trump iyaduna khaza ku tilmaantay mid aan la aqbali karin iyadoo dowladda turkiga u muujisay diidmo cad oo ka dhan ah qorshahaasi madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas ayaa isaguna si adag uga soo horjeestay dadaaladah lagu doonayo in lagu qaato marinka khaza iyo barakicinta shacabka falastiin siduu hadalka u dhigay waxaana uu safar deg dega ku tegay dalka boqortooyada urdun si uu arrintaasi ugula hadlo boqor cabdalaha labaad ee dalkaasi dhanka kale madaxa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga u n h c r filipo grandi ayaa ku tilmaamay qorshaha uu soo bandhigay madaxweyne trump mid laga naxo waraysi uu siiyey wakaaladda wararka e f b ayuu ku sheegay inay aada u adag tahay in lafaalo laga bixiyo arrintan aadka xasaasiga u ah isagoo xusay in ay lama filaan tahay balse ay laga maarmaan tahay in la fahmo wax dhab ahaan ka dhalan kara madaxweynaha turkiga rajeb tayib erdogan ayaa ammaanay dadaalka xoogan ee ay wadaan mas-uuliyiinta cusub ee suuriya ee la dagaalanka waxa uu ugu yeedhay kooxaha argagixisada ah kadib kulankiisii ugu horreeyey ee uu caasimadda turkiga ee ankara kula yeeshay madaxweynaha kumeel gaarka ee suuriya axmed asharc axmed ashar ayaa booqday turkiga kadib safar uu ku tegay boqortooyada sacuudiga halkaasi oo ku raadinayay taageero uu helo dibudhiska iyo kobcinta dhaqaalaha dalkiisa kadib saddex iyo toban sano oo dagaal sokeeye ah xiriirka turkiga iyo maamulka cusub ee suuriya ayaa soo bilaabmay wakhti kasii horreeyey riidistii madaxweynihii hore ee bashaar al asad oo xilka laga tuuray siddeedii disembar kadib markii kooxo hubaysan oo ay turkigu taageerayeen ay weeraro culus ku qaadeen xukuumaddii hore ee dimashaq madaxweyne erdogan ayaa sidoo kale ku celciyey baaqiisa ah in la tirtiro gebi ahaanba haraaga ururka daacish iyo in hubka laga dhigo ururka kurdiyiinta ee s d f hase yeeshee dalal badan oo reer galbeeda ayaa diidan codsiga turkiga ee kala dirista s d f iyaga oo u arka saaxiib muhiim u ah la dagaalka lagula jiro daacish laakiin turkiga ayaa si gaara u bartilmaameedsanaya garabka militari ee s d f oo ah jabhadda y b j kuwaasi oo uu ku tilmaamay urur argixiso oo xiriir la leh jabhadda b k k oo turkiga ka jirta iyaduna arrintaasi oo turkigu ay sheegeen in ay keeni karto faragelin militari haddii aan xal la helin intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laamtaaf soomaaliga v o a dagaal culus oo ay ku dhinteen qaar ka mida saraakiisha puntland ee ciidanka hogaaminaysay qaar kalena ay ku dhaawacmeen ayaa maalinimadii shalay ilaa xalay ilaa maanta waxa uu ka socday toga jaceyl oo ku tirsan buuraha calmiskaad dagaalkan ayaa sidoo kale waxaa ku dhintay in ka badan shan iyo toban askari waxaana ku dhaawacantay tiro ka badan konton sida ay ila xog u-aala oo magacyadooda sababo amni u qariyay ay u xaqiijiyeen v o a afhayeenka ciidanka difaaca puntland generaal maxamed maxamuud axmed ayaa v o eda u sheegay in ciidanka puntland ay guulo ka gaadheen dagaal foolkafool ah oo afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay ay la galeen kooxda daacish islamarkaana ay ka dileen toddoba iyo konton milishiyaadkaasi ah kuwaasi oo ajaanibna ay ku jirto dhul cusubna ay ka qabsadeen afhayeenka ayaa qiray in ciidamada khasaaro uu kasoo gaadhay dagaalkan oo uu ku tilmaamay midkii ugu cuslaa ee dhex mara puntland iyo daacish inkastoona toos tirkoobka khasaaraha ciidankooda aanu sheegin wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa ugu horreyn weydiisay afhayeenka sida dagaalkani uu ku bilowday faadumayo haddaan kaa kuu faahfaahiyo sidaa ula socoto fayskii labaad dagaalka ayaa la galay afar iyo labaatan saac ba hadda xabaddu socotay saddex saldhig oo kii ugu dameeyey shala galab muxuu ahay isugu dhacay gobolku isugu dhacay baana laga qabtay laakana waxa weeye xabaddii waa qabatay waxayna meesha la yidhaahdo baa baa hadda ciidanku jooga socotaayo waxa weeye si muxuu ahaayey tartaaliya bay u socotaa xaggee hadda ciidamadu marayaanoo dagaalku ka socdaa
hadda dagaalku wuxuu ka socdaa meesha la yidhaahdo washaar oo isla agagaarkii buu muxuu ahay shalgalba qoraxdu isugu dhacday saldhigaasaa laga qabtay saldhig la yidhaahdo washaaqo baana hadda baddu ka socotaa ciidamada puntland maxaa khasaare kasoo gaaray dagaalkaas waxaa nagu maqaalaa in saka saraakiil ay ku dhimatay kuwa ay ku dhaawacmeen faadumo anaga waxa weeye ciidanka puntland khasaare maaha wixii soo gaaray waxa weeye waa waa waa waa guulaysteen dalkoodii iyo dadkoodii bayna u dhimaan iyo diintooda wixii dhintayna allaha u naxariisto dhaawacmana allaha u boogagadho intaa un baan leenahay nimanka daacishka waxaa ka dhintay ilaa haddeer inta muxuu ahaayey lasoo tiriyo konton iyo toddoba nin oo ku wada ajnabiya oo baa baatikooda haddeer aanu haynaa wax maxaabiisa oo ama iyaga laga qabtay ama idinka laynin ka qabtay miyay jiraan maya maya anaga maxaabiisna lakama qaban iyagana maxaabiiste ninku waaba iste isagaa isqaxinaayo oo maba ogolaba inuu dhinto maahaane nin muxuu ahay in isagoo nool la qabto xisaabta uguma jidho dhaawaca ciidamada puntland soo gaara waa imisa dhaawacdu waa dhaawac firiroog bay u badan yihiin meesha lagu diriraayo waaqa marka xabaddu hadday qofka agtiisa ku dhacdo firir baa soo gaaraya waa iska firiroog u badan yihiin xabaddu dhaawacu waa wax tiro aan aada u badnayn weeye tiro konton ka badan ayaa la sheegayaa in dhaawac soo gaaray dagaaladii shalay ilaa xalay ka dhacay buuraha calmiskaad kuwaas oo ay saraakiil ku jiraan saraakiilna ay dhimatay kuwana ay dhaawacmeen marka arrinka adigoo soo koobaya maxaad nooga taaban kartaa wixii annaga naga dhintay iyo wixii naga dhaawacmay intaba wax lagu talagalay weeye dalkooday bay u dhimanayaan ilaahay wixii dhintana ilaahay baa xidee ilaahay waa niman shahiiday weeye wixii dhaawacmana waxa weeye waa waxa weeye ilaahay ha booga dhayo iyaga unbaa khasaaray ilaa iyo konton konton iyo toddoban meydah oo nimanka caddaankaabaa gacanta lagu hayaa sidaasaa dagaalku u dhacay markaa markaan kuu soo koobo xalay maduqeymaha ka dhacay aagagii xalay la isku dilay ee togo jeceel gaar ahaan haraariyo dhariin iyo dhulkii dagaalka culus uu ka dhacay shala gabalgaabadkii haa waa jidhaa duqeymahaas waa jidhaan nimanka saaxiibadan aan nahay miraadka ayaana hawtaafuliyey duqeymahaasi waxay khasaare geysteen saaka waa berigii ma la arkay oo ma la tegay goobihii goobihii waxa weeye waa goobaha ay difaacayaan oo hadda washaaqa la joogaa washaaqa shishadeeda weeye dhulka dhulka muxuu ahay saxare la duqeeyey oo yani nimanka lagu beegsaday jenaraal iminka dagaalku ma socdaa mase ciidamadu way ishor fadhiyaan oo xabadii way joogsatay ciidamadu way soo fadhiyeen haddeer xabad socotaa ma jirto faaday xabad haddeer socotaa ma jidho xabaddu waa waa joogsatay de waa laga yaabaa inay de saacaddii la rabo ay bilaaban kartaa marka ma la odhan karaa dagaalkani inuu yahay kii ugu cuslaa ee dhex mara ciidamada puntland iyo daacish tan iyo intii howlgalku socday ha waa la odhan karaa waa dagaalka ugu cuslaa oo ugu dhimasho badnaa oo ugu dhaawac badnaa xaggoodu haddee dhimashadoodu konton iyo toddoba meel marma laga wada diray ma jiro marka waad culayska u leeya waad garan karaysaa niman iyagu mid sidahoo aan meel loo wanayn dhintaan ma ahaane godadkoodu lagu daatay sideedana ninka muxuu ahaa difaaca iyo ninka weerarka ah mar kastaba weerarka weerarka mar kastaba dee khasaaro badanaya oo muxuu ahay laakiin annaga waxa tab xeelad baa lagula xeelad baa loo sameeyey xeeladiina waa lagu guulaystay oo khasaaraha waa la yareeyey
aad ayuu mahadsanyiinkaasi waxau ahaa afhayeenka ciidanka difaaca puntland genaraal maxamed maxamuud axmed oo u warameeyey wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay shirweynaha toddobaad ee xeer ilaalinta soomaaliya dowladda ayaa sheegtay in shirkan looga hadlayo la dagaalanka iyo ka hortagga maalgelinta argagixisada iyo wax ka qabashada shabakadda maaliyadeed ee taageeraha kooxaha xagjirka ah munaasabadan ayaa waxaa ka qaybgelaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda xeer ilaalayaal heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo wakiilo ka kala socday hay-adaha ammaanka ee kala duwan ee dowladda warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho ka soo dirtay wariyaha v o eda saynab abuukar maxamed shirkan waxaa ka qaybgelaya madax sare oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya xeer ilaaliyaasha heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo wakiilo ka socda hay-adaha amniga wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda soomaaliya xasan macalin ayaa ka hadlay shirweynaha xeer ilaaliyaasha soomaaliyeed muddada uu soconayo iyo waxa lagu soo bandhigi doono mu'tamarkan waxaa loogu talagalay aqoon isweydaarsiga doodaha bahda dhex maraya iyo qeybaha kaleeto iyo bulshada kaas waay kan oo muhiimadda weyn iska leh ee dowladnimadeennina wax badan ayaa kusoo kordhaya maalin maalinta ugu dambaysa bogaadintaas waxaan leeyahay halkiinaas kasii wada gaar ahaan xeerlaaliyaha qaranka xeerilaaliya suleymaan sidoo kale xeer ilaaliyaha guud ee qaranka suleymaan maxamed maxamuud oo shirka ka hadlayay ayaa waxa uu yidhi sanadkan sida aada u jeedaan waxaa halkudhig u ah shirkanna u ah calaamad la dagaalanka maalgelinta iyo dhaqaalaha argagixisada waa mowduuc runtii xilligiisii jooga gaar ahaan argagixisada xilligan hadda aan joogno bishan waa markii ay aruuriyaan lacagaha baadda ay qaadaan waa xilligii ay qaadayeen waana mowduuc runtii madaxweynaha jamhuuriyadda dagaalkii uu iclaamiyey oo la xiriirsanaa in argagixisada lala dagaalamo kasoo bilowday oo sida aada u jeedaan in magaalada muqdisho lagaga doodo doodaha noocan oo kaleeta ah saddex sano ka hor meeshii joogtay iyo dadka dareenka ay qabeen maantana inay noqoto mowduuc laga doodayo presentationo laga diyaarinayo xogo muhiima oo maalgelinta iyo dhaqaalahooda lagaga hadlayo taasna waxay ku timid iclaamka guud ee madaxweynuhu iclaamiyey iyo dadaalka xukuumadda ay ku jirto oo la xiriirsan in lala dagaalamo si kastana loola dagaalamo si dalka looga xoreeya dhibaatada ay ku hayaan gudoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf axmed oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta hadalka ka jeediyey shirka ayaa ka hadlay ahmiyadda shirka sanadkan waxaynu dhammaanteen isku waafaqsannahay cadowga koowaad ee maanta ummadda soomaaliyeed ay leedahay inay tahay argagixisada nimanka bannaystay qof kasta oo muslina oo soomaaliya dhiiggiisa aanay u kala socnayn qofka weyn qofka yar qofka dumarka ah qofka ragga ah shaqada uu qabanayo masaajidka isagoo jooga sooman salaad ku jira sujuudsan diyaaru aynu madaxa ka toogto aaminsanna ah inuu janno ku tegayo nimankaynu la dagaalamayna maantaynu ka hadlayna nimankaasi weeye marka dhammaan dagaalada dalkeenna ka dhaca waa dagaalka keliya hataa ee xaqa ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute oo kulanka ka hadlay ayaa soo hadal qaaday dacwadaha la xidhiidha maalgelinta argagixisada ee la horgeeyay maxkamadda sanadkii hore iyo qaabka ay u wajaheen sanadkii tegay ee laba kun labaatan iyo afar waxaa la horkeenay oo laga furay laba kun shan boqol sagaashan iyo todoba galdacwadeed oo loo xiray laba kun sagaal boqol lixdan iyo lix eedaysane marka laga la fiiriyo gobolada dalka ama maamul goboleedyada aan ka howlgalno oo dhan waay arrinta argagixisada marka markii la aado waxay kiisasku ka ahaayeen boqolkiiba shan iyo labaatan waxaana loo xiray lix boqol iyo lix eedaysane oo lagu eedeynayo fal argagixiso lagu eedeynayo markii marka laisbarbar dhigo oo barbardhig lagu sameeyo sanadkii horeeyey iyo sanadkii hadda lasoo dhaafay waxaa meesha ka baxay dilalka tooska ah ay argagixisadu geysan jirteen ayaa aada hoos ugu dhacay taas oo muujinayso inay ciidamada amnigu shaqo muuqata oo hagaagsan ay qabteen ugu dambeyntii wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda soomaaliya jabriil cabdirashiid ayaa sheegay in labadii sane ee lasoo dhaafay ay ku guulaysteen in ila badan oo argagixisada dhaqaalaha ay ka heli jireen laga cuno qabateeyo markii la bilaabayay la dagaalanka maalgelinta argagixisada laba sano ka hor si dhaba markii loo bilaabay iyo hadda farqi weyn ayaa udhexeeya waxaad ka ogaanaysaa farqiga udhexeeya inay tahay nin aan qaraabanahayoo ku nool meelahan hadda nimankan ay ka taliyaan oo odayaasha dhaqanka ayaan bir dhaweyd waraystay markaasaan wuxuu ii sheegay in markii ay isugu yeeraan dowre iyo waxsaas ayaa la yidhaha markay isugu yeeraan dadka waxay dhaheen markii hore xoogaa lacag ayna siin jireen markii oo laba beri saddex beri meelaha ay nagu hayaan hadda markii ay lacagtii ay istaajiyeen aan weydiinay waxay noo sheegeen uu dhahay iyagoo xasan sheekh habaaraya warkii bale ayaa dhuuntana qabtay lacag mahayne kala taga marka waxaad moodaa in labadii sane ee ugu dambeysay si dhaba loo curyaamiyey aniga mar dhaweyd markaan meesha soo gelaya ninbaa igula kaftamay war maxaa kasoo doontay meesha ganacsi aadba tahay marka mid kaleo ag fidhiya wuxuu yidhi war lacagta dadka lagu qarxiyo o dhan ba wasaaradaasaa bixisa isagoo ujeeda macnaha ganacsatada ayaa la baadaa marka ganacsatada runtii waan la hadalnay qoraalna waan kula hadalnay digniinaan ujeedinay oraahna waan ugu sheegnay inaysan la macaamilin nimankaas argagixisada aysan lacagtooda aysan ay shacabka aan lagu laynin runtii aada iyo aad waxaan usoo dhaweynayaa shirkan si kastoo ay ahaato shirkan ayaa diradda lagu saari doonaa doodo iyo cilmi baaris muhiim ah oo ku saabsan xoojinta shuruucda iskaashiga hay-adaha amniga iyo sidii loo ciribtiri lahaa ilaha dhaqaale ee taageera kooxaha argagixisada waxaana la filayaa inay kasoo baxaan go-aano muhiim ah oo la xidhiidha xoojinta amniga iyo xasiloonida dalka marka laga soo tago daldaloolaha iyo waxyaabaha laga gaabiyey sinaba buukar v o a muqdisho
halkaad degeystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dib u habeynta hay-adda gargaarka iyo horumarinta caalamiga ah u qaabilsan maraykanka ee u s aid ayaa dalalka ay saameyn doonto waxaa ka mid ah soomaaliya oo ay hay-adda u s aid ay siiso taageero dhaqaale oo gaaraysa malaayiin doolar kuwaasi oo ay hay-addu ku qabato qaar ka tirsan hay-adaha dowladda amaba ay ku kabto qaar ka tirsan hay-adaha dowladda soomaaliya iyo ururada aan dowliga ahayn ee madaxa bannaan haddaba wariyaheena v o eda ee falastiin axmed iimaan ayaa safiirka soomaaliya u fadhiya maraykanka daahir xasan cabdi oo nagu soo booqday stuudiyaheena ee magaaladani washington waxa ay weydiisay sida uu u arko joojinta howlihii u s aid dabcan go-aanka xakinta gargaarka iyo dib-u-egista gargaarka waa go-aan dowladda maraykanka ay gaartay dowlad kastana waxay ku qasban tahay inay ixtiraamto madaxbanaanida iyo go-aanada dowlad kasta ay gaarto anaga ka soomaali ahaan dowladda maraykanku wax badan ayay taageertay gacan siisay dowladda soomaaliyeed waana uga mahad celinaynaa in gargaarkaas sidii loo bixin jiray meeshuu mari jiray iyo dadkii loogu talagalay ma gaaray in dib eegis lagu sameeyana waa waxa aan annagu aaminsannahay sida taariikhda aad la socoto kaalmada ay dowladda maraykanka siin jirtay soomaaliya waxay ahayd mid dowladda soomaaliya toos loo siin jiray taas oo waxyaabo badan oo horumarin ahna lagu sameeyey waxaa ka mid ah dekedda kismaayo waxaa ka mid ah dekedda xamar waxaa ka mid ah jaamacaddii lafoole iyo waxya- iyo iyo taageeridda beeraleyda soomaaliyeed oo ayadana runtii een, waagii dalkeennu een, isku filnaashada cuntada uu gaaray ahayd in gargaarkii dib lagu ee- eegana way fiican tahay sababtoo ah gargaarka hadda dowladda maraykanka boqolkiiba sagaashan waxay soo marsiin jirtay een, gacan saddexaad cuntoodan ahayn taayadan ahayn saas daraaddeed annagu waxaan dalbanaynaa oo haddaan so- dowladda soomaaliya dalbanaysaa een, haddii dowladda maraykanku ay go-aan ku gaarto inay gargaarkii soomaaliya ay siin jirtay ay sii wado in gargaarka uu noqdo mid dowladda soomaaliyeed toos loo siiyo oo aanan gacan saddexaad la soo marin saas ayaana aan aaminsanahay in dadka soomaaliyeedna ay abaal weyn uga hayn doonaan dowladda maraykanka Een, tusaale ahaan ciidanka danab een, oo qeyb muhiimana ku leh la dagaalanka hadda een, argagixisada ama kooxda al-shabaab soomaaliya een, dowladda maraykanka ha tababarta kaalmana waa ay siin jirtay oo gacanteeda inay ku hayeen intada badanaa la sheegaa sidee arrintan u taabanaysaa dowladdu se hadda ma bixin kartaa een, dhaqaalaha ku baxaya ciidankaas oo u baahan yihiin dabcan dowladda soomaaliya way u diyaarsan tahay una diyaar garoobaysa muddo fogba ku tiirsanaanta een, kaalmada shisheeye sidii loo yareyn lahaa een, sida ala socotana qorshaha een, qaranka ee national development balankana wuxuu ku salaysan yahay isku tashi Een, waa tan soomaalidu ko- ay rabto in wadanka investment lagu suubiyo shaqo la abuuro iyo diiro la sameeyo dakhliga la badiyo lagana gudbo in aan ku tiirsanaano kaalmo ee, shisheeye Een, haddaan usoo laabadana ciidamada danabka ciidamada danab waxaa tababaray een, een, dowladda maraykanka een, kaalmada ay siinayeenna waxay isugu jirtay mid logistics iyo mid mushaare ah dowladda soomaaliya marka waxay diyaar u tahay een, na qorshaysayna in aan baahidii ciidamadaas ay ayada ay la wareegto ee xaqabna tarto
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya u fadhiya maraykanka daahir xasan cabdi oo u waramayay falastiin axmed iimaan dhegeystayaal idaacaddeenna caawa waxaad ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid ah waraysigaasi oo uu safiirku kaga hadlayo dadka sharci darrada ah ee aan ah, ee lagu celinayo- laga celinayo maraykanka iyo shirkad u ololanaysa arrimaha soomaaliya oo ay dhowaan kiraysteen si ay uga caawiso dhinaca sharciga iyo ilaalinta midnimada soomaaliya haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii madasha haweenka waxaa magaalada muqdisho kasoo dirtay saynab abuukar
kulanti wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka madasha haweenka waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay muhiimadda waxbarashada gabdhaha waxaa barnaamijka marti ku ah oo aan ku waraysanaynaa faadumo cali iimaan madaxa ururka u dooda xuquuqda gabdhaha soomaaliyeed ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano sakaardo oo fadhigiisu yahay magaalada baydhabo islamarkaana haweenka ka caawiya waxbarashada ugu horeyn faadumo kusoo dhowow barnaamijka madasha haweenka waxaad ka warantaa xaruntiina iyo waxyaabaha ay barto een, haweenka sinimey baan ku dhowahay waana kaaga mahad celinaynaa fursadda aa isiisay ina aan kusoo dhowaado laanta b o a waana ku mahadsan tahay oo magacayga faadimo cali iimaan waxaana ka shaqeeyaa n g o la dhaho somali gals right development organisation oo in badan ka shaqeeya arrimaha gabdhaha iyo habeenka ahna diirada saara dhanka waxbarashada gabdhaha aniga in badan waxaan ka shaqeynaa arrimaha waxbarashada arrimaha women empowertiga saas oo kale waxaan ka shaqeynaa gender based violence dhibaatooyinka loo geysto gabdhaha iyo habeenka marka inji-ogeena wuxuu bariyoorata siiyaa habeenka oo aan codkooda meel dheer aan la gaadhsiinaynin inuu dhibgeed badan u sameeyo oo qareemad badan u sameeyo si ayaga u heli lahaayeen baahiyaha ay u baahan yihiin mise needhiskooda aan ku daboolo lahayn marka inji-ogan waxaa la aas-aasay labada kun toban iyo sagaalka ilaa dhexdan wuxuu ku shaqeeyaa si oo muwaadinimo ah oo aan ugu ololeyna arrimaha gabdha iyo habeenka aasaasaha inji-ogan waa aniga waxaana go-aansaday markaan arkay gabdhahan a d p ku nool aan haysanin waxbarashada aan jaaniska u helin in ay waxbarashada fursadaha ay- inay helaan school fees inay iskaga bixiyaan soo marka waxaan go-aansa inaan xarun skailis aan furo aan gabdho aan ku tababaro xaruntana waxay ay furan tahay atlist two years waxaan wax baraynaa gabdhaha un se ayaga noloshooda ay ku fargareyn lahaayeen waxaan barnaa skailiskaan barnaa education training skiliska farshaxankasaa loo yaqaano cilaasaarka dharkarinta sharqaanka uunsiga saabuun sameynta waxaana aragnay skils gabdhaha dee laga dhis in ay noloshooda ka fargarayn karaan gabadha aan waxbarin dhiiba gabadha waxbaratay isku hami ma ahan isku fikradna ma ahan sow waxaan go-aansanay marka inaan waxbarashada gabdhaha aan sare u qaadno aana siino muhiimad gaar ah sow marka xaruntaas magaceeda waa baydhabo yibson karaa lahaa waxayna ku taalaa magaalada baydhabo sidoo kale waxaan gabdhaha aan ka dhisnaa cuntokariska mamacaanada in ay sameeyaan gabar hadday la baro skils waxay ka fargarayn kartaa nolosheeda waxayna bulshadeena waxay qoban kartaa mostly waxaan baryo latmasdiirada aan saarnaa i d b waayo gabadhan i d b hadday gurigeed joogto oo skils kala baro waxay sameyn kartaa inay nolosheeda ay familkeeda cidaheeda in ay nolol maalmeedkada ay u raadiso so ayadoo waxbarashada aan jaanas u helin hadda skiliska la baro waxay meesha ka baxaa mase ka yaraanaya baahi ay u qabeen inay waxbarashada guud ahaan ay hesho soo marka mr communitin kama marma ayagana way ku jiraan marka aniga guud ahaan waxaan baryoritiga aan siinaa in aan waxbarno gabdhaha habeenka saas oo kale waxaan u oleynaa inaan gabdhaha aan ku biirno manajmentiga tiimka saas oo kale waxaan ololo u sameynaa xarumaha waxbarashada aan tagno management tiimka iskoolaha mise jaamacadaha in aan ku biirano saas oo kale waxaan sameynaa gabdho oo waxbarashada aan dugsar ay soo dhameeyeen aan heli karin waxbarashada jaamacada heer jaamacad aan ololo badan aan u sameyno aan la fadhiistano maamulaha iskuulada si ay ugu siin lahaayeen waxbarasho firii ah wax badan aan ka guuleysanaa dalasi ilaa dhowr iyo labaatan gabdhood aan waxbarasho fili u helna taas oo kale waxaan kale aan ka marneyn in aan ka hortaga habeenka aan ka shaqeyno dhibaatooyinka ay la kulmaan habeenka sida gender based violensiga camal waxaan kale oon ka marneyn in aan habeenka participation politikeska in aan qeyb aan ugu ololeyno oo gabdho badan aan waxaa jira ololo badan u sameynay siyaasadan dhinac fiican ay ka joogaan naaw marka guud ahaan waxaan ka shaqeynaa baayaha haweenka iyo gabdhaha saas oo kale waxaan inji-oogeyna uu muhiimadiisa ay tahay in haweenka la imbaawar gareeyo oo fikradahoodii la geeyo miisaska rismakerka saas oo kale waxaan kale aan ka fikirnaa gabartan wax la barin iyo gabarta wax la barin mise isku ma dhaqan karaan mas-uuliyad waayo gabadhan wax la baray waxay og tahay in ay waxbarashadan faa-iido muhiim ay u leedahay ka famil ahaan ka qoys ahaan iyo ka bulsho ahaanba marka baryurity waxaan siinaa waxbarashada gabdhahaasaan u xoojin lahayn aana meel fiican ay ugu gaari lahaayeen haweenka soomaaliya mise gabdhaha soomaaliyeed faadum waxaad sheegtay inaad xoogga saartaan waxbarashada gabdhaha bal ka waran muddada ay waxbarashada u socoto iyo guud ahaan tirada ka aflaxday tan iyo intii aada howsha bilowdeen iyo cidda idinku gacan siisa waa runta abaa waxaan baryurity aan siinaa mase aan xoojina waxbarashada gabdhaha sow atlist waxaa hadda noo qalanjibisay intii muddada ay socotay koorsada laba boqol iyo konton gabdhood koorsadan waxay socotaa lix bilood marka lix bilooda u qalanjibiyaan gabdhaha so waxaa in badan aan ku barnaa si volunteer bis ah muhiimadeena ma ahaan aniga in aan hay-adna sabood galay so marka waxaan ku bilownay in aan si volunteer aan u bilowno as inji ahaan contribution dhexdeena aan iska qof kasta la saaro soo se aan uga fargaleyn lahayn macalimiinta iyo ardayda qalabkii aan wax ku bari lahayn marka anigoo koorsadii koowaad noo socota waxaa koorsadii labaad noo imaatay hay-ad gaar la dhahaayo ayaa marka macalimiinta iyo tikanal ahaan noo sabood gareynaya qalabkii gabdha wax ku baran lahaayeen marka hay-ado kale anoo imaadeen way jiraan oo inay naga sabood gareeyan noo ballanqaadeen sabo marka hadda cidaas geer oo nay maanta naga sabood gareyneysay marka saasaan usii wadnay aniga baryurit ma siinayn in aan qorona sabood gareysa marka waxaan baryurity aan siinaa in aan xarunta aan sii wadi karno oo contribution aan kusii wada karno oo macaalimiintii naftooda aan u sheegi karo in ay waxbarashada gabdhaha la xoojiyo oo qofkii wax barto qofka kale haddii wax sii bara in uu kasii heli karo fursado qaali ah waxbarashada waxbarashada aad soo bartin in uu ugu sii faa-iideyn karo gabdhaha kale waxbarashada u baahan yihiin aniga macaalimiintana waa gabdho wax wax sii bara waa gabdho gabdhahana waxay diyaar u yihiin in ay gabdhaha kale soomaaliyeed inay wax sii baraan oo sabqood gareeyaan waxbarashada ugu faa-iideeyaan marka gabdhaha waxaan ku ololeynaa mase macalimiinta gabdhaha aan u sheegnaa in ay gabdhahan wax aan soo barin skiilska ay ugu faa-iideeyaan ay wax baraan saasaan xarunta aan ku fargareyna aan ku wadnaaba waxaa dhici karta inay jiraan eh, dumar fara badan oo soo codsada een, fursadahaasi waxbarashada amaba jeclaan lahaa inay ka faa-iideystaan qaab ceenkee ayaad ku xulataan een, dumarka doonaya inay fursadahaasi waxbarashada qeyb ka noqdaan way jiraan gabdho badan aa soo codsada waxbarashada anaga waxaan leenahay xafis oo injo guud ahaan uu leeyahay marka waxaan kale oo leenahay beejisaan oo sameysana oo gabdhaha waxbarashadooda laga soo bandhigo twitter meelo beejiskan kasoo arkaan marka haday soo arkaan waxaa meesha ku qoran namber oo lagala xiriirayo haday waxbarashada u baahanyiin gabdhaha ay soo wici karaan tiimaa u diyaarsan oo gabdhaha u tababaran qaar waxay jiraan xafiiska ay imaanayaan qaarna ay naga soo wacayaan kool taleefonka soo waxaan sameynaa qofka waan wareysanaa waan la fadhiisanaa waxbarashada iskiilaska waxaase muhiimada ay u leeyihiin gabdhaha waxaase kasoo doortay in uu in joogaan waxbaro marka waxaa jira foom oo laga buuxinayo oo qofka sharwado badan oo waxaa la weydiinaya ay jirta meesha ku qoran inuu waxbarasho diyaar u yahay in aan gamdinaynin koorsin oo imaanay in koorsasi volontiir ah wax lagu baraya aan wax lacag laga qaadanin muhiimada waxaa la weydiiyaa in uu koorsada inuu soo xaadir karo inuu ilmaan karo in waxbarashadan uu diyaar u yahay inaad gabar kasta oo waxbarashada skiilaska ay diyaar u tahay xarunta everyday way u furan tahay wayna imaan kartaa waxaa jira koorsada waqti la bilaabay waqti ay ku eg tahay marka waxaan u sharaxnaa muhiimada koorsada ay leedahay iyo timeka ay soconayso iyo timeka ay ku eg tahay marka waxaan u sharaxnaa waynaga accept gareynayaan anagana sharwadaheena ayagana haddaan u sheegna ayagana way ogolaanayaan so waxaa kale oo jirta sometimes aan iskuulaha ama jaamacada aan tagayna xisooyinka aan bixinayna aan usoo bandhigayna gabdhaha inay skiilska ay bartaan gabadha waxaa muhiimada siinaysa inay wax barato un xafiis ay fadhiisto marka anaga waxaan u sheegana waxbarashada skiils gabdha inay muhiim ay tahay gabadha iyadoo gurigeeda joogto oo mase xafiiskeeda ka shaqeynaysa inay skiilskana ay ka shaqeysan karto oo waxna baran karto skiilskana ay sii wadi karto haddaan u sharaxno iskoolaha aan tagno mase jaamacadaha aan tagno waxaa jira foomam ay gabdhaha ay wataan oo ka shaqeeya sectorka educationka oo ngogeyna marka foomamkaas laga soo buuxinaa qaar anigaa u tagna oo xarumaha wax ay ku baranayaan mase xarumaha ay ku shaqeeyaan ugu tagnaa qaarna ayagaabana soo codsado oo xafiiskay imaadaan mase taleefon naga soo wacaan qaarna waa idb anigaaba idb ugu tagno oo waxbarashada iskiilaska macnaheeda iyo waxay muhiimada gabdhaha ay u leeyihiin inay iskiilas ay bartaan inaan usii sharaxno saas aan foomka aan kaga soo buuxino marka aan heesada aan ku bilo aniga sharuud sharwado muhiima oo weyn ma qabna laakiin waxaan qabnaa in qofkan xisada uu soo xaadirayo waqtiga ay dhamaanaysa iyo waqtiga ay bilaabanaysa inuu ready uu yahay inay kaunsaantay commitment uu leeyahay inuu xisadaan koorsaan iskailaska koorsa uu doortan inuu dhammeyn karo anaga koorsan uma doorno qofka goorsada asaa dooranaya oo maadada uu baranayo iskailaska ka mid ah inuu asi ku fiican yahay inuu baro oo hami uu leeyahayna waa loo soo bandhigaa marka koorsada asi uu doorto oo muhiimada uu siiyaa la baraa aadayaa u maasantaha waan gartay marka ma jiraan gabdha iyagu wax ka bartay xaruntan oo maanta isku filnaasho gaaray amaba xarumo kale ka shaqeeya amaba aas-aasay oo fursadaha ayaga ay soo barteen mid la mid ah kaga faa-iideeya gabdhaha kale ee aan fursadaha waxbarashada helin way jirtaa baa gabdho oo xarumo ay furteen gabdhahan skiiliska aan barnaa qaar waxay furteen qof kasta maadada uu bartay cilaansaarka camal qaar waxaa jira burkiyeera ay furteen qaar waxaa jira oo dharkarinta aan barnay iskaashi camal ay sameeyeen oo xarun oo inay isku darsadeen ay furteen qaar kale waxaa jiro macalimiin ay sii naqdeen anagana hadda gabdhaha aan wax barnaa waxaan kaloo sameynaa liistaan u sameynaa gabdha actifeka oo inay macalimiin ay sii naqdeen ay rabaan waan liisti garaynaa waxaa jira hay-ada qaar naga soo codsadeen gabdhihii aan waxbara inay macalimiin ay sii naqdaan ay qaar waxaa jira meensheer ay ku qaataanba xarumo kale ay kasii baraan ayagana t o t ay naqdeen ay tababaro ay naqdeen aa jiro marka muhiimada aan leenahay intaasi inka badan waa inay gabdha aan wax sii barin ay macalimiin ay sii naqdaan inay xarun badan ay sii sameystaan skiilskana si ay usoo faa-iideysteen inay gabdhaha kale ay ugusii faa-iideeyaan muhiimad mise baryoorid waxa aan siina waa intaas martaasna ka guuleysanay waxaa jirto intaas inka badan oo hami u leh in ay xarumo ay sii furtaan macalimiina ay sii naqdaan aad iyo aad u mahadsanta marka laga soo tago inaad gabdhaha bartaan xirfado kala duwan oo ay ku shaqaystaan dhinaca kale ee qorshihiina ma ku jiraa inaad ka caawisaan sidii maalgashi ay u sameyn lahaayeen amaba shaqooyin u gaar ah si noloshooda ay u maareeyaan qorshaheena way ku jirtaa waxaaba aan u tababarnaa inay qaabka ay u ganacsan lahaayeen business owner ay u noqon lahaayeen waxaan kale aan u sameynaa gabdhaha in aan ku xirno bankiyaalka ay kasoo qaataan lacaga diimo ah ay iska celiyaan markii ayaga ganacsigooda ay furtaan bangiyaal badan aan ku guuleysanay waxaa jira labaatan iyo shan gabdhood aan ku xirnay waxaana aan u sameynay shan shan gabdhood aan iskugu xirnay waxay kasoo qaataan shantii gabdhoodba lacag isku xirnay kasoo qaataan gabdhahan hadda wax aan barno kuma fasaxayna magaalada waxaan u sameynaa in ay business ay samaystaan taas maxaa ka support gareyn kara in aan bangiyaalka aan ku xirno si ay lacag ay ugu soo qaataan lacagta ay soo qaataan bishii waxay iska celiyaan wax yar marka waxaa jiro dad oo ilaa fiistariya ay ku guuleysteen inay lacagtaas kasoo celiyeen haddana ay lacag kale soo qaateen haddana iska celiyeen ay lacag kale ay soo qaateen marka businesskana priority-in waan siinaa oo waana ugu jira inaan qorshaheen aan ku dartansay kor loogu qaadi lahaa ganacsiyaha gabdhaha waxaan kaloo u sameynaa mar waxaan sameyn training oo laga support gareyna mise lagu umbaawan gareyna gabdhaha ganacsi yar u furan aan u qabanaa muhiimada ganacsiga ay leeyihiin barnaa waxaan kaloo aan sameynaa in aan sameyno markaas interview aan u sameyno haween ganacsiyada ganacsiyada muhiimka ay u leeyihiin sometimes waxaan sameynaa in aan trainingkaas aan kasoo qeybgelino ganacsiyada yarar haweenka mise ganacsiyada weyn haweenka isku jiraan inaan tababara aan u qabano muhiimada ganacsigana aan barno marka waxaas iyo wixii kasii badan aan u qaban karna gabdhahan aan u qabanaa muhiimadaan maahan in waxbarashada un prioritiga aan siino ganacsatada in ay gabdhaha kusoo biiraan oo la aamino gabdha nolosheeda iyo nolosha communitiga oo wax u qaban karo oo wax soo saari kara in ay naqdaan haddasaan ognahay suuqooyinka badan waxaa ka shaqeeya waa gabdho mase habeen waxaa ganacsada waa habeen marka haweenkaas haddii la imbaargaray oo la xoojiyo oo ganacsi fiican loo sameeyo waxaa aaminsana in ay bulshada wax ka bedeli karaan famidkoodan wax ka bedeli karaan ganacsigodan hor usii koraayo oo ganacsi koro oo u qabad ay u leeyihiin qofka ganacsiga uu sameysan karo wax new ana magaalada soo gelin karo oo online ku ganacsan karo offline ku ganacsan karo intaas inka badanaa sameyna hay-adiina ee fursadaha waxbarashada ay bixiso ma mid ku koobanbaa magaalada baydhabo oo keliya mise waa mid gaarta guud ahaan deegaanada ee koonfur galbeed maadaama dumar fara badan oo fursadahaasi u baahan ay jiraan waad mahadsan tahay sanamey hadda waxaan ku egnahay magaalada baydhabo laakiin waan rajeynaa inaan degmooyinka aan gaarno oo waxbarashadeena ay gaarto sabo n g o guud ahaan wuxuu ka shaqeeyaa state koonfur galbeed kasteedaha kan degmooyinkan waxaa noo jooga hukolbo intaal ay ka shaqeeyaan marka waxaan rajeynaynaa sanadkan soo socdaad oo ilaahay dhumse sanadkan bilaawda in aan waxbarashada gabdhaha aan gaarsiino skeeliska degmooyinka guud ahaan koonfur galbeed laakiin hadda waxaan ka shaqeynaa magaalada baydhabo waxaana ka bilaawnay in aan kasti ahaan aan u bilaawno skeeliska gabdhaha inay aan sii xoojino aan kor usii qaadno mustaqbalka waan rajeynada oo ilaahay dhuma inaan degmooyinka aan gaarno oo aan kasii bilaawno haddaan jaaniska aan u helno dowlahaydna ka sokow inaad madax ka tahay hay-adda dhinaca kale waxaad xustay inaad aas-aasaheeda tahay bal sharaxaad ka bixi maxaa kugu dhaliyey markii hore inaad aas-aasto qaabka ay ku timid meeshahnimay baad mahadsan tahay su-aal muhiima oo weydiisay aasaasaha aan joogo soomaaliya diaspora development organization waxaa igu dhaliina aasaaso markaan arkay waxbarashada gabdha inay sii liidato waxaan arkay in ay baahaya habeenka is gabdha ay rabo in zaa-id loo embower garayo oo la xoojiyo marka aan arkay gabdho badan oo iska dhawaalatirsan aan helin waxbarashada mise gabdho badan aan helin dhibaatooyinka oo ay ugu imaadan family ahaan mise community aan arkay in aan ololo badan aan u sameeyo saa u xoojin lahaa muhiimadda ay u leedahay waxbarashada gabdhaha hostil waxaan booqdaa ay dhibiya markaan booqda waxaan soo arkay gabdho badan aan waxbarashada rabin mise aan jaanis aan u helin inay waxbartaan waxbarashadana muhiimad ay u leedahay inay waxbartaan ay kuu sheegaan waxay ku leeyihiin waxbarashada waan rabnay laakiin jaanis uma inaan wax aan barno marka waxay igu dhalisa inaan aas-aaso n g o oo in badan ka shaqeeya arrimaha gabdhaha markana muhiimadda mise baryoritiga waxaan siiyaa inahaan gabdhaha waxbaro oo gabdhaha ambaargareeyo n g o badan oo ka shaqeeya habeenkii way jireen laakiin waxa aan magaca gabdhaha aan u qaato waxaa waa in gabdhaha la xoojiyo gabdhaha waxaa dhibaatada ku dhacsa waa gabdhaha waxa oo in badan oo dhinac loo riixa waa gabdhaha in badan gabdhaha baryoorta lama siiyo marka aas-aasaha familka misqoyskan waa gabdhaha gabdhaha hadday wax barata waxay ka fargaleyn kartaa nolosha familkeeda qoyskeeda gurigeeda saas oo kale communitiga marka gabdhaha waxbarashadaa la xoojiyo oo nidhasa gabdhaha u baahan yihiin la xoojiyo waxaan badan iskoolo badan aan tay waxaan arkay in ay lahayn manajitiminka gabdhaha aan lahayn gabadhan wax badanaa u baahan kartaa marka ay waxbarashada ku guda jirto oo heer dugsi hoose la ahaatay mise heer jaamacad la ahaatay balaakiin hadday ayaga joogaan manajmitiinka gabdhaha ay kumid ka mid yihiin codsiga mise baahida gabdhaha way dabooli karaan marka waxaan in badan aan fikrday mise ana aragtiday aan ku adsay injo waxay tahay in meel kasta mashaqo kasta mise position kasta gabdhaha ay kasoo muuqdaan taasna waxaan sameyn kara qof oo u istaago oo u ololeeya inay muhiimadda gabdhaha ay u leeyihiin xarumaha shaqada arrimaha waxbarashada xarumaha loogu shaqeeya political issues inay gabdhaha fast ay ka ahaadaan taasaa igu dhalisina aan ninkiwan aas-aaso waana ku guuleystay oo muhiimad mase fikraday aan ka lahaan waa ii suurtagalay haddana waxaan rajeynaya in aan aan usii wado oo aan hor aan usii anbaqaado fikrada mase muhiimadda aan ka lahayn in aan ka guuleysto hadduu ilaahay idmo marka waxaa hadda aan ii muuqda in baahayaha gabdhaha qaar ay owl hore feedniid aan daboolay marka ilaahayna ay gorobsi anna waxaan rajeynaya in ay kasoo bixi karo wixii awoodaya oo karaanka inaan si aan volunteer aan uga shaqeeyo gabdhaha n g ona waxaa u furan yahay gabar kasta oo u baahan in laga caawiyo dhinac kastana dhiskeeda ah waana u furan yahay waana kala shaqeynaa waana ku gorobsiinaa
ugu dambeyntii faaduma een gabagabada barnaamijka madasha haweenka ayaan isla soo gaarnay bal ka waran ee muhiimadda qoyska iyo bulshada ay u leedahay in gabdhaha wax la baro iyo mustaqbalka xaruntiina waxa ay hiigsanayso muhiimadda waxbarashada gabdhaha u leedahay waa waxa aan u aas-aasnay xaruntan oo lagu barto skeyriska marka bulshada waxaan aan u sheegi lahaa in oo familka qoysaska gabdhaha waxbarashada laga dhiirgeliyo oo laga wacigelina gabdhaha waxbartaan hadda sanadihii hore sanadahan see ma ahan sanadahan dambe waxbarashada gabdhaha aada loo xoojiyaa oo waxaa la arkay gabadhan waxday waxbaratay in ay saboort gareyn karto familkeeda ilmaheeda inay saboort gareyn karto saas oo kale community inay saboort gareyn karto gabadhii waxbaratay inay bulsho waxbarata ay tahay haweenkan waa labdhabarta bulshada gabadhan hadday familkan ay wax u barto oo heer sare ay gaarto waxaa la ogaada in ay dhammaan baahayaha familka ay dabooli karto awoodna ay u leedahay soo marka waxaan u sheegi lahaa community mase bulshada soomaaliyeed in haweenka waxbarashada la wacyigeliyo oo lagu dhiirigeliyo inay gabdhaha waxbarashadoo sare loo qaado ina ilaa h d in la gaarsiiyo oo master degree iyo bachelor degree iyo heerka ay rabto in gabadha ay la gaarsiiyo taas oo kale qof ilmaha yaryar markay wax soo baranayaan hooyaday wax kusoo bartaan hooyaday afka soo bar marka hooyo dhisan oo wax soo barta haday ilmo ay dhashay waxaa meesha kasii baxaya waxbarashada ilmaha in oo lasii xoojiyo oo ilmaheeda ilmo waxbarteen oo dhinac kasta ay ka dhisan yihiin inay naqdaan hooyadan wax lasoo barin hooyada wax lasoo bari seenaba ahanba inkastoo aan lasoo bareen hooyo aan wax barinin anaga laakiin ayaga waxay isleeyihiin adi wax ma soo barna ilmaha wax sii bar fikradooda way fiican yihiin maamooyinka laakiin aniga waxaan sii barin in ilmaheena wax lasii baro oo gabdhaha wax soo barteen in ilmahe ilmahooda la kontaroolo oo iskoolaha lagu kontaroolo oo waxbarasho inay aad intay ay kontaroosho hooyadan wax barin hooyada wax barta see ma ahan tan wax barata waxay kontarooli kartaa caruurtooda waxbarashadooda meel ay marayaan waxbarashada waxay kasoo ziyaadi waxay kasoo noqos nusqaami waxay dhan waa ogaadan kartaa marka haddii la umbaargaray haweenka waxaan isleeyahay in ay ka bixi karto baahiyaha haweenka ay ka jira dhankooda marka anaga waxaan go-aankeena ah mase ina aan gaarno hadabkeena ah in gabar wax barnin lawaayo gabar kas ay wax barto gabar kastana day waxbarashada oo nidaamiga ay weyso ina iskaylaska aan barno marka muhiimadeena intaas waay waxaan rajayn in aan noo suurtagalo oo gabdhaha in waxbarashada lagu dhiirgeliyo oo la imbaar garay in aan diyaar aan u nahay aan u shaqeyno everydayna si volunteer aan ugu shaqeyno gabar kastana waxbarashada diyaar u tahay in aan soo dhaweyno oo waxbarashada garab aan ku siino tii jaamacad aan rabtana aan ololeyno heer jaamacad aan gaarsiino tii dugsi sare rabtana heer dugsi in aan adabkeed aan u sameyno aan qareemada aan u sameyno aan gaarsiino tii iskiilis rabtana iskiiliskeed aan ku daboolno oo baahiyeed aan barno marka mustaqbalka waxaan rajeynaa in ogeyn uu meelo badan uu gaaro isteeda badan uu gaaro waxbarashadiisa in degmooyin koonfurga badan uu gaaro aan soonka fargareyno needhiska mise baahiya ay u qabaan waxbarashada gabdhaha taasna waa rajeyneynaa hadafkay ugu weyn aan injigan u asaasay waa intaas taasna waxaa rajeynaa dab ilaahay inay ii suurtagelayso oo waxbarashada gabdhaha aan gabdho badan oo koorsooyin badan aan soo saari doono mustaqbalka dab ilaahay idmo ayagana gabdhaha wax sii baray inay gabdho kale ay wax sii bari karaan oo ayagana ay koorsooyin kale ay soo saari karaan gabdho kale wax sii barta ay soo saari karaan marka hadafkeena waxaa rajay in ilaa ilaah noo rumeeyo aan bulshadan aan garab aan kasii halno oo haydaha ay sabood garayaan gabdhaha waxbarasho in aan garab aan kasii halno haddaba ilaahay idmo adnaan kaaga maxcelineynaa jaaniska ay siisay in aan waxqabadka injooga mase waxqabadka waxbarashada aan u qabno bulshada in ay aan soo bandhigno aan si fiican aan kugu sharaxo waana dhowhaay soo dhawow insha allah waa maasantahay kulanti dambe insha allah intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka madasha haweenka waxa uu toddobaadkan ku saabsanaa muhiimadda qoyska iyo bulshada ay u leedahay in gabdhaha wax la baro waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay faadumo cali iimaan madaxa ururka u dooda xuquuqda gabdhaha soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay magaalada baydhabo inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono dhagaystayaal sidaa iyo
haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada doodii gaabneed waxaanala socodsiinayaa cabdicasiis barrow
xisbiyada siyaasiga ah ee ka dhisan dunida waa kuwo wata afkaara siyaasi ah oo waaweyn oo ay doonayaan inay ku xukumaan dalalka ay joogaan arrintaasi waa midda keentay doorashooyinka waaweyn ee dalalka adduunka ka dhaca qaarkood inay noqdaan kuwo xiise leh marka loolanka doorashooyinka la gaaro soomaaliya oo ah dal ku yaalla geeska afrika muddo dheer waxay ku soo jirtay arrimo la xidhiidha dowlad lagu saleeyey hannaan qabali ah taasi oo dad fara badan ay dood ka keenayeen muddo dheer laakiin dowladda hadda joogta ayaa naawilaysa dalka inuu galo doorashooyin qof iyo cod ku dhisan iyadoo laga tartamayo xisbiyada laakiin dood kale ayaa soo baxday oo ah xilligan da'yarta soomaaliyeed ma u diyaarsan yihiin inay ku biiraan xisbiyada mase fahansan yihiin aragtiyada ay kala wataan axsaabta doonaysa inay tartamaan haddii ay suuragal noqoto doorashooyinkaasi la filaya dalka inay ka dhacaan in xisbiyo lagu saleeyo dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegaynaa iyadoo ay jiraan laba afkaar oo isdiidan oo iska soo horjeeda waxaa igala qaybgalaya aqoon-yahanka xasan cabdulaahi cabdiraxmaan iyo sidoo kale cabdiweli xuseen oo labadaba jooga magaalada muqdisho xasan ayaan ku hormarayaa oo qaba aragtida la xiriirta in xisbiyo lagu biiro hadda aanay dhallinyarada u diyaarsaneen xasan soo dhowo bismillahi raxmaan raxiim waa dhowahay oo doodan oo gaabanna ku dhowahay aragtada ah ee xisbiyada iyo nidaamkooda waa arin soomaaliya markii la joogo aada u adag oo dhibaato badan laga mudanayo sababtoo ah dhalinyarada iyo guud ahaanba shacabka soomaaliyeed uma diyaarsana in ay hadatan nidaam xisbi iyo ay ku biiraan sababtoo ah marka xataa dib aada ugu laabatay taariikhdii sooyaalka xisbiyadii soomaaliya ka jiri jiray nidaam ah waxay ku sameysmeen si oo qabyaalad oo kale ah marka iyadoo la rabana in xisbi markii la sameynayo inuu mabaadi iyo falsafad iyo wax oo hiigsanayo ay jiraan oo dadkaas mideynayo dhaqaajin karaan kuna wanaajin karaan hogaankoodana ku dhisi karaan oo lagu yaqaano astaan markii xisbi hebel la sheego lasoo xasuuso oo la dhaho xisbi hebel waxaas iyo waxaasoo ka shaqeeya marka weli ma diyaarin mana gaarin marka waxaan u baahannahay in aan hadatan dhalinyaradii u tababarno ku diyaarino ay helaan meel lagu soo diyaariyo kawaajir siyaasiya ay ku noqdaan ay ku fahmaan xisbiga iyo sida u shaqeeya sida loo korseeyo oo aysan noqonin meel macnaha tan dadka lagu qasbo oo ayadoo aan la aqoonin la keeno meelaha kadibna hadhow qolo gaara ay ku orkacsadaan aad baan kuu fahmay cabdiweli waad maqlaysaa dooda xasan arrintaa maxaa ka leedahay marka hore cabdicasiis adigii bahda v o a waa salaamayaa iyo dhegeystayaasha guud ahaan iyo saaxiibkii xasan intaa kadib arinta saaxiibkii uu ka dhawaajiyey aragti ahaan mid ka duwan ayaan qabaa taas oo ah in dhallinyarada soomaaliyeed maanta ay tahay xilligii ay haysteen fursaddii ay kaga mid noqon lahaayeen xisbiyada iyo guud ahaan axsaabta siyaasadeed ee dalka ka jira isla markaana ay fursad ay ku heli lahaayeen dhallinyaro badan sidaan ognahay cabdicasiis dalkeenu adigaa sheegay doorashooyinka muddo badan qabriga ku dhisnaa ayaa kasoo jiray salka ku hayay dhallinyaraduna fursad maysan helin dadka ugu badan ee fursadda kahele waxay ahaayeen dad odayaal ah iyo raggii qaqablayaasha soo ahaa ee dalkan dhibaatooyin kala duwan kasoo geystay marka dhallinyaradu fursaddaas ma aysan helin maanta laakiin markii axsaabta lagu biiro waxaa imaan doonto in dhallinyaro badan oo aqoon-yahankii dalka iyo dibadda wax kusoo bartay ah ay fursad helaan ay kaga mid noqdaan siyaasadda islamarkaana bulshada ay ku hogaamiyaan marka waxaan u arkaa waxay tahay intani ay tahay fursad maanta ay haystaan dhallinyarada soomaaliya waa tahay cabdiweli waxuu ku doodayaa in dhallinyarada ay fursado fiican hor yaalaan haddii xisbiyada lagu biiro adigana waxaa leedahay xisaabtu waa inay falsafad iyo ideolojiyad gaara ay ka turjumaan maanta oo dunida ay noqotay duni digitaala oo si fudud wax walba lagu heli karo maxaa diidaya dhallinyarada inay halkaa wax ka fahmi karaan oo iyaga iyagaba afkaara abuuri karaan dhallinyarada axsaabta haddaba way kamid yihiin laakiin waxa aan ka hadlayno ma ahan dhallinyarada axsaabta ma ku biiri karaan laakiin xisbi dhallinyarada ama xisbi dhallinyaro ama xisbi dhallinyaro ay aaminsan yihiin afkaartiisa iyo taladiisa iyo wax ay ku yaqaanaan oo astaan u ah ma jiro sidaas daraadeed marka in mar walba waxay noqonaysaa xisbi markay ku biiraya xataa inay ugu biiraan hab qabiilaysan oo xisbigan qofka hogaaminayo weliba laftiisa jufadiisa gaarka ah inay u bataan inay meeshaas joogaan ama kooxeysi ay ku imaadaan oo iskoolaad iyo ama jaamacada iyo ama dad isku koox ah inay imaadaan ayagoo koox koox u socdaan ay meesha iskoo biiraan oo hal qof uu hogaanka u hayo oo asaga uu macnaha ka dhigta kii qolo uu ku meel maro uu ka dhigto laakiin anaga waxaan rabno waxaa waaye in qof walba inta xisbiyada soo bandhigaan aragtiyadooda mabaadi'dooda iyo falsafadooda ay soo bandhigaan hogaamineed ay dhallinyarada ku qancaan ay markaas kala doortaan oo ay dhahaan aniga xisbi hebel waxaan ku qaatay kow iyo laba iyo saddex xisbi hebelna waxaa uga taga kow iyo laba iyo saddex marka waxaasoo dhan weli ma diyaarsana sidaas daraaddeed marka ma ahan doorashada la geli doono doorasho ka bedelayso aragtidii dowladnimo iyo nidaamka xisbiyada adduunka u shaqeeyaan iyo sida loo horumarsanaya dunida u shaqeyn karta ma noqonayso sida xasan uu ku doodaya uu leeyahay xisbiyadu waa inay aragtiya soo kordhiyaan arinta qabiilka la xiriirtay cirqiga gaarkaana meesha ay ka saaraan oo afkaar lagu midoobo haddii taasi aanay bedeli karin soomaaliya maanta oo arrimaha qabaliga ah weli xisbiyada laga dhex akhrisan karo taasoo mushkilad weyn maaha oo wax badan aanay soo kordhin karin
cabdicasiis dalkeenna waxyaabaha la degay ayaa waxaa ka mid ah arrimaha qabaliga ama qabiilka marka ay timaadaa middan ah xisbiyada waxyaabaha aan isleeyahay waa looga gudbi karaa caqabadaas muddada dheer soo jirtay maanta in la gaaro heer ah in xisbigu sida uu walaalkii ku doodayo dabcan uu ku muujiyo xisbiga magaciisa marka la sheega la ogaan karo ama guud ahaan dadku ay fahmi karaan xisbigaasi waxa uu qabto iyo waxa uu yahay ay fahmi karaan oo la akhrisan karo waa la gaari doonaa Eh, doorashooyin dadban oo midba midii inoo soo dhiibtay kumeel gaar ahaa kuwii federaalka ugu dambeeyey waxyaaba badanaa lasoo maray maanta waxaa la joogaa xilligii waxay tahay fursadan eh, laga faa'iidaysan lahaa dhalinyaraduna anigu waxaan aaminsanahay waa dad wax bartay wada aqoon-yahan ah dibadda iyo gudaha wax labadaba wax ku wada bartay dalka iyo dibaddiisa eh, fahmi kara la socda teknolojiyadda la socda doorashooyinka ka dhaca wadamada caalamka iyo wadamada deriskana la ah Eh, waxaan aaminsanahay faham badan ayay ka haystaan Eh, wayna fududaanaysaa inay wax badan ay ka fahmaan arrintan qabaliga ahna waxyaabaha looga gudbi karaya haddiiba fursadan aan loogaga faa'iidaysan uma malaynaya cabdicasiis inay jiri doonto fursad looga gudbayo marka eh, xisbiyadii way nagu cusub yihiin eh, way jiraan caqabado iyo culeysyo oo dabcan siduu ka dhawaajiyey saaxiibkay laakiin haddana waa arrin muhiim ay tahay in ay dadku fahmaan dhallinyaraduna aan isleeyahay iyaga ayaa ah kuwii wax bedeli lahayba
waayahay eh, hadda inkasta oo weli muran uu jiro hanaanka doorashada dalku ay aadayso dhallinyarada soomaaliyeed waa cududa siyaasiga lagu tashanayo haddii ay noqon lahayd doorasho dadban iyo haddii ay noqon lahayd doorasho toos oo dadka codkooda si- si wada jira u baxsan karaan maxaa maanta loo baahan yahay xasan E, maanta waxaa loo baahan yahay horta in e, dagaalka markii la galayo waxaa loo baahan yahay qorsheyn iyo istaraatiijiyada iyo waxyaaba in la degsado sidaas lamidana markii la rabo in e, wajahad ama da- dal meel u socdo in laga wareejiyo meel kale loo wareejiyo la rabo isagana wuxuu u baahan yahay tab iyo istaraatiijiyad in loo sameeyo waxaan ognahay dalkan soomaaliya e, dhowr jeer ayaa wax marba wax lagu dayahay E, mar walbana markii ay dadka intay cabaar markay meel wada fadhiyaan oo ay ismari waayaan ay marka dambe waxay iska dhahayeen bal aan fiirina aan aan hubino Eh, hadda waa nidaamkii federaalka soomaaliya eh, waxaa lagu doodaa sidii loogu talagalay ama sida uu ahaa oo wanaagii iyo waxay laga dhex muujinaya sidaan ahayn inuu u sameysmay annaga marka waxa aan ka digayna waxaa waaye in ay axsaabtana ay u sameysmaan si la- sidaas si lamid ah oo ay macnaha hadhow ay noqon waaysa meel wax laga soo qabtay noqon waayaan marka waxaana la gudboon ama la gudboon guud ahaan eh, dadka soomaaliyeed waxaa waaye eh, in eh, hab kale oo haddii xataa doorasho qof cooda la aadayo lagu aado eh, qof walba iyo talentigiisa iyo kooxeysigiisa ha samaysto laakiin eh, xi- nidaamka xisbiyada iyo in saldhigyo xisbi la sameeyo iyo in mabaadi lagu tartamo iyo eh, dib ha macnaha ha ahaato
Eh, cabdicasiis waxaa loo baahan yahay eh, horta wacyigelin ay sameeyaan guddiga doorashooyinka iyaga ayayna tahay inay dadka faham badan maadaama doorasho qof iyo coda qorshuhu yahay in la aado inay dadka wax badan ay fahamsiiyaan u sharaxaan warbaahintii u marsiiyaan Eh, iyo xisbiyadana waxay tahay inay deegaanada kala duwan ee dalka ay ka furtaan xarumo dhallinyarada joogta gobolada iyo deegaanadaas iyaguna ay fursadan ay kaga faa'iidaystaan Eh, waa mahadsantahay aad ayay u mahadsan yihiin cabdiweli xuseen iyo xasan cabdulaahi cabdiraxmaan dhegaystayaal maantana doodii gaabnayd waan idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barre waana intaa haynoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay cabdilcasiis barrow doodaasi nala socodsiinay iyadaan kusoo gabagabaynaa baahintiin idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a intaan dib u kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
kahiya dhabankaaga nuurka malaha dayaxaa ku dha'ashta dahiya muuqaan dusha aada qoraxda dhaxaysa ubaaqda kahiya dhabankaaga nuurka malaha dayaxaa ku dha'ashta dahiya muuqaan dushada qoraxda dhaxaysa ubaaqda doolay dhawaaqdo dhayu yeeshaa indhoholko ruuxi dhimiraaladnaada cunyan dhutiyaa dhawooba hadda doolay dhawaaqdo dhayu yeeshaa indhoholko ruuxi dhimiraaladnaada cunyan dhutiyaa dhawooba marka doolaha cadaysa cirka cirka dhibiciisa keenay darta darta ciidda dhaqaaqday dhammaan dhammaan dunida iftiinta marka doolaha cadaysa cirka cirka dhibiciisa keenay darta darta ciidda dhaqaaqday dhammaan way dhammaan dunida iftiinta dhirtaa udugaaga yaabtay dhashii jannada ducaysay dhulkaa awadaa ilmeeyey markuu quruxda darda'aaday birtaa udugaagaya aabtay dhashii jannada ducaysay